toddoba qof ayaa ku dhimatay weeraro xalay ka dhacay magaalada london kuwaas oo loo adeegsaday baabuur dadka la jiirsiiyey iyo tooriyo in ku dhow konton qof ayaa ku dhaawacantay ra-iisul wasaaraha dalkaasi teresa may ayaa weerarkan ku eedeysay muslimiinta xag jirka ah warbixintan waxaa inoo diyaariyey noona soo jeedinaya ismaaciil xuseen farjar xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa sheegtay in kooxaha argagixisadu ay kala minguuristaan fikradaha ra-iisul wasaare teresa may ayaa sheegtay in loo baahan yahay in xoogga la saaro sidii loo aqoonsan lahaa islamarkaana meesha looga saari lahaa gacanka hadalka laga dhex geysto goobaha adeega dadweynaha iyo guud ahaan bulshada oo dhan waa weerarkii saddexaad ee muddo saddex bilood ah ka dhaca dalka britain bishii march westminster waxaa ka dhacay weerar sidoo kalena laba toddobaad ka hor waxaa magaalada manchester isna ka dhacay weerar kale oo loo adeegsaday waxyaabaha qarxa sidoo kalena haatan waxaynu u joognaa weerar saddexaad oo ka dhacay dalka britain sidoo kalena tan iyo bishii march waxaa ciidamada ammaanka iyo kuwa sirdoonku ay ka howlgaleen ama ay fashiiliyeen ilaa shan weerar oo kale marka la eego qorshaynta iyo fulinta waxay u muuqataa in weeraradan ugu dambeeyey aanay ahayn kuwo xidhiidhsan teresa may ayaa sheegtay in haatan la joogo xilligii la odhan lahaa intaas ayaa dhib noogu filan booliska magaalada london ayaa maanta oo axad ah sheegay in weeraradii dhacay lagu dilay toddoba qof islamarkaana ay dhinteen saddex qof oo weerarka geystay dadka dhaawacu soo gaadhay ayaa gaadhaya ilaa siddeed iyo afartan qof kuwaas oo qaarkood ay xaaladoodu aad u daran tahay laamaha ammaanka ayaa sheegay in ay socdaan howlgallo laga fulinayo bariga magaalada london taas oo lagu baadigoobayo dadka lala xidhiidhinayo weerarka hase ahaatee faahfaahin intaas ka badan may bixinin weerarka ayaa ku bilowday kadib markii gaadhi nooca alaabooyinka daabulo ah xawaare sare lagu jiirsiiyey dad marayay buundada london xilligaas oo ahayd cawiisnimadii xalay saacaddu xilli ay ku beegnay tobankii fiidnimo wakhtiga magaalada london kadibna waxaa gaadhigani uu sii dhaafay dhinaca suuqa buuro halkaas oo saddex nin intay gaadhiga ka soo degeen ay toorrey dadka la dhex qaadeen booliska ayaa sheegay in saddexda nin ee weerarka geystay ay toogasho ku dileen ciidamada ammaanka oo goobta ka agdhowaa siddeed daqiiqadood uun kadibna goobta soo gaadhay xilligii telefoonka loo diray laamaha ammaanka haddaba xalay xilligii weerarku dhacayey dadkii goobtaas ka agdhowaa waxaa ka mid ahaa abuukar cawaale oo ka tirsan telefishanka somaali cable agagaarka meeshaan joogay waxaan isku dayeynay inaan webiga dhinaca kale u tallowno runtii waxay nagu ahayd sas booliis afarta gees ka yimid wax akhbaarana maan ahayn kadib markaasaan raadiyaha daarnay markaasaan ogaanay waxa dhacay waxaad mooda in dadkao dhan sisi isla markiiba ay bilaabatay in laisu fiirfiirsado sisi la isu eego maadaama la yiri qof muslin ah baa baabuur dadka jiirsiinaya annaguna aan gaari wadanay weliba saddex ninna aan ahayn abuukar cawaale ayaa sheegay in xaaladda oo qasan awgeed iyo iyagaoo xilligaas taraawiix ka soo baxay inay mararka qaarkood u cabsoodeen in ay bartilmaameed iyaga laftoodu noqdaan hadde maadaama aan dad muslima yahay oo taraawiix ka nimid oo magaalada iska marayno annagaa markaan maqalnay qof muslima waxaa sameeyey dadkii baabuur ku jiiray xoogaa sas gooniya qabno islahayn bismillahi raxmaan raxiim waramaa dhibaato la idiin geystaa marka meeshao dhan baa waxay ahayd meel qasmayd dareenka iyaguna wuxuu ahaa bal ilaahu caaw guryahayaga nabad nagu gey wakti dheer bayna nagu qaadatay runtii inaanu meesha ka soo baxno sababto jid walba waa la xiray booliska ayaa sheegay in ragga weerarka geysanayay qaarkood ay xidhnaayeen jaakado ama qalab been abuur ah oo ay u ekaysiiyeen sidii jaakadaha qaraxa loo adeegsado oo kale waaxda gurmadka degdega ah ee london ayaa qoraal ay soo dhigeen bartooda twitterka waxay ku sheegeen in ay daabuleen ilaa siddeed iyo afartan qof oo dhaawaca kuwaas oo ay geeyeen ilaa shan cusbitaal oo ku yaala magaalada london mas-uuliyiin badan oo dalka britain ah ayaa dhacdadan ku tilmaamay in ay ahayd weerar argagixiso weerarkan ayaa walaac badan ku abuuray muslimiinta ku dhaqan dalka britain abuukar cawaale ayaa ka hadlaya saamaynta weerarkani ku yeelan karo bulshada muslimiinta ah gaar ahaan dadka soomaalida ah magaaladoo dhan runtii waa lasu fiirfiirsanayaa doorashadii waa sideedda bisha maanta waxaa la hatiyey in doorasho iyo la sameeyo in la sameeyo macnaha ololeyn doorasho magaaladoo dhan baad moodaa in si si laisu fiirsanayo booliis baa meel walba jooga waxyaalo kalaa laga shaki qabaa waxaa socda doodo badan oo laisleeyahay nimankan annaga u seeta dheeraynaye tallaabooyin ha laga qaado tallaabooyinkaasoo saamayn lagu yeelan kara waxaa laga hadlayaa xataa internetka iyo in la sidii laisugu miisaami lahaa iyo xorriyatul qowlka qofku inuu int internetka galo fariintuu rabo gudbin karo iyo in laga hortago qofkaasoo kale internetka loo diido waxyaalo badan baa laga wada hadlaya duqa caasimada london sadiiq khan ayaa cambaareeyey weerarka isaga oo yidhi ma jirto wax marmarsiinya ah oo ay kooxahani u heli karaan weerarkan bahalnimo weerarkii xalay ka dhacay buundada london ayaa noqonaya weerarkii saddexaad ee britain ka dhaca tan iyo bishii march sidoo kalena waxaa iyana laba toddobaad ka hor ka dhacay magaalada manchester weerar loo adeegsaday waxyaabaha qarxa kaas oo ay ku dhinteen saddex iyo labaatan qof halka ay ku dhaawacmeen in ka badan boqol qof oo kale madaxweynaha dalka maraykanka donald trump oo khadka telefoonka kula hadlay ra-iisul wasaaraha dalka britain teresa may ayaa u sheegay in uu gacan buuxda u fidinayo baadhista weerarka argixiso ee london wasaaradda amniga gudaha ee dalkan maraykanka ayaa iyaduna sheegtay in ay si dhow ula shaqaynayaan mas-uuliyiinta dalka britain waxay sidoo kale sheegeen in aanay ilaa haatan haynin wax macluumaad ah oo muujinaya halis gaar ah oo ku soo fool leh maraykanka gudihiisa
aad ayuu mahadsan yahay ismaaciil xuseen farjar oo warbixin inooga diyaariyey weerarada ka dhacay dalka britain halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haddaba weerarada xalay ka dhacay london ayaa imanaya laba toddobaad uun kadib markii weerar ismidaamin ahi uu ka dhacay magaalada manchester ee gobolka england oo ay ku dhinteen ilaa labiyo labaatan qof haddaba sidee looga arkaa dalkaasi weeraradan maxayse ka bedeli karaan xiriirka bulshooyinka su-aalahaas iyo kuwo kale ayaa maxamed cabdi sandheer oo ka waraystay maxamed xaaji maxamuud oo bartay culumta siyaasadda kuna sugan magaalada coventury
maxamedow walaal waan ku salaamayaa weeraradii xalay toole waxay dhaceen abbaaro saacadan g m t markii ay ahayd tobankii habeennimo markii ay ahayd ayay bilaabeen gaari vana oo kuwan alaabta iyo lagu guraya dadku ay ku adeegtaana ayaa speed aada u sarreeya kusoo maray london bridge ama bridgeka london magaciisa la yidhaah deeto ilaa waxaa la sheegayaa inuu conton mile ku socday saacadiiba dad fara badan buu derderay wuxuu soo koray meeshii bavementka ahayd ee dadku ay socdeen markay hawshaasi dhacday uu istaagay gaarigii dad saddex nin baa kasoo degay oo xidhan suunan been ah oo aan ahayn kuwii qaraxiyey laakiin ujeedada ugu weyn ay ka lahaayeen ay ahayd in suunankaa markay dadku arkaan iyagoo midiyaha sida dadku ay yaacaan dabeetana madida ay la dabagalaan oo isaa maaragtay madida ugu istaabgareeyaan ama ay madida ula dhacaan waayo haddii kale dadku way isdifaaci lahaayeen dad sita uun madi oo soo yaacaya hadday arkaan qofku naftiisa u difaacaya taay taasuu dhicin suunkan bay kaga cabs cabsi geliyeen oo markaa dadka ugu muuqday inay dadkan ay hadhowna qarxayaan marka waa la yaacay sideed iyo afartan qof waxaa la isla galay markaa suuq la yidhaahdo paro market la yidhaahdo oo meelaha lagu sharaabe ee maaragtay dadku iskaga nastaan ee dadka dalxiiska ay yimaadaana halkaasaa markaa ay gaadhay tiradii sideed iyo afartan qof oo dhaawaca iyo ilaa iyo hadda oo toddoba qof oo dhimasho ah oo ay ku jiraan saddexdii qof ee muxuu ahaa hawshan dilkaa ergagaxa la geysanayay oo ay booliisku toogteen markii dambe oo saddexdaba la xaqiijiyey hadda inay dhinteen waan gartay marka weli cidda ay yihiin iyo lama xaqiijin weli boolisku si saxa uma soo saarin way boolisku kolley waktiga way ogyihiin dadkaasi cidday yihiin laakiin si toosa saxaafadii iyo bulshada inteedii kale looguma soo bandhigin waan gartay marka xilliga uu imanayo marka loo fiiriyo dhacdooyinkii ka horreeyey waxa uu imanayaa wakti aada isugu dhadhow ilaa iyo bishii march ama saddex bilood muddo gaaraysa hadda dhibaatooyinka argagixisada ee ka dhacay dalka ingiriiska oo laba ay yihiin magaalada london kii gaariga hore ahaa dadka layn jiray iyo kan lixda qofa iyo kan oo toddoba qof laayay iyo labaiyo labaatankii manchester lagu dilay ee qaraxa isagu ismiidaaminta ahaaya marka la eego waa muddo sagaashan cisho gudaheeda hawshaas waxa ay ku dhacaysaa oo aan hore looga baran marnaba marnaba aan hore looga baran ingiriiska oo maaragtay mucjiso ku noqotay dadka qaraxyada iyo dhibaatooyinka argagaxa le ee isxixiga ee maanta dhacaya ee haddana ee saddexdee bilood gudahood waxaad Waan arkaysaa gartay.
inay yihiin muddo aada u kooban ay tahay runtii marka eh, arrintaasi baqdin weyn ayay muujisay dhinaca eh, muxuu aha dadka ku muujisay waa gartay Eh, waxay kaloo bedeshay dhinacii security ee wadanka in in siduu dalku ahaan jiray ay wax iska bedelaan oo la filaya waayo dee qarxadani soo noqnoqoshadeedu waxay keenaysaa in shuruucdii dalkuna wax iska bedelaan oo si ka sidan ka duwan loo wajaho dadka islaamka ah oo dhammaantood dadkan markaa ay geli doonto hawshani eh, argagaxale dadka geystay ay halkaa kasoo jeedaan waan gartay waxaan ognahay in ingiriisku guud ahaan iyo magaalada london ba marka la yidhaha dhaqanka ay ka furfuran yihiin wadamada kale deriska la ah ee yurub oo dabcan eh, dadku ay yidhaahdaan faquuqa bulshada ku hayso dhalinyarada muslimka amaba dhalinyarada midabka leh ee madowga amaba carabaha kasoo jeeda ayaa keenaya in cadho intay timaado ay falalkaasoo kala sameeyaan marka eh, Mm.
london way ka marka laga eego dhaqamada way kaga eh, ho- horumarsan tahay oo faquuq saa uguma badna meyer muslim ay leedahay maxaa riixaya dhallinyaradan baad isleedahay Eh, waa su-aal aada u ma- wanaagsan oo muhima oo dee dadka oo dhan ay isweydiinayaan weliba gaar ahaan dadka banditska inta badan siyaasadda iyo ka faallooda ammaanku ay aada isku weydiinayaan weeyi Eh, waa runta london iyo iyo guud ahaan dalkan ingiriiskuba waa dal diintu ay xor tahay qofku waxa uu aaminsan yahayna uu isagu sidiisa u fushanayo Eh, isla markaa haddaanay khatar ku ahayn dadka intiisa kale aanay ku ahayn waa dad aa- dad aada u furfuran dad ahaan Eh, systemkuna waa dad- system aada u furfuran laakiin haddana dhibaatooyinkan dhalanaya waxa un ay ka dhalanayaan waxa weeye eh, ma aha dadka islaamka ah ee ku nool halkan ee muddooyinkii dambe yimid ma aha dhibaatadu inta badan halkay ka timaadaa dhibaatadana waxay ka timaadaa muslimiintii halkan ku noolaa generations ama jiilal ku noolaa ee jedka jed ku noolaa ilaa iyo saddex jiil laba jiil ku noolaa ee halkan ku dhashay oo laga yaabo inay iskuulaadka iyo shaqooyinka iyo fursadaha dalkan uu leeyahay ee dadka la midka ah ee ama diinta islaamka aan haysan ama dadka cadaankii ay fursadaha u helaan iskuulaadka weliba gaar ahaan waxbarashada sida maaragtay eh, ama dugsi sare ama jaamacad oo kale ama shaqooyinka hore oo kale nolosha wanaajinaya oo kale inay dhacdo in aanay eh, sidaa u helin waxay arrintaasi ka iman kartaa baa la yidhaahdaa marmarka qaar faamiliyada oo ka yimaada iyagu dhulalka ka yimid islaamka ee ama wadamada kale aan horumarsanayn ka yimi oo dhaqankoogu uu ka duwan yahay dadka halkan jooga sida ilmihii loo barbaariyo sida ilmihii wax loo siiyo sida ilmihii loo ma- waxbarashada lagu eh, maaragtay d- dadaal fara badan oo waxbarashada ah loo geliyey ilmaha oo aan inta badan waalidiinta halkan laga helin iyo dee wadamadii dal dadkan ay ka yimaadeen oo dhammaantood gubanaya ama libiya ha noqoto ama ciraaq ha noqoto ama syria ha noqoto ama meelo kale fa- lubnaan iyo ha noqoto meel kale iyo yeman iyo dadkaasi eh, ama dee soomaalida qudheedba ha noqoto walow dhacdooyinkan hadda jira aanay soomaali ahayn dadkaasi meelahay ka imanayaan maaha wadamo fayow maaha wadamo argagixiso iyo dhibaatooyin ka jiraan weeyi Eh, marka way tagaan oo de waa waa waa ay tegayaan Eh, halka markay dhibaato kala kulmaanna waxay noqonaysaa inay wadankii oo kale la tago o isiraadaan waalidiintu dhaqanha lagu soo celiyo dabeetana radicalization lagu sameeyo sidoo kale iyaduna waxaa jirta oon la iska indhatiri karin in dalka ingiriiska marka la eego ay diinta aada ilaa xad diimaha loo xor looga dhigay masaajidada oo kale marka mararka qaar aanay dawladdu ogaan karin oo de waxay dhacday nin la odhan jiray abuqadata halka wuxuu ka samayn jiray inuu ciidan eh, ku tababaro dad ku tababaro dadka nacsiiyo wadooyinkaa loo xidi jiray waxa uuna dadka ku samayn jiray radicalization ama xagjirinuu ku samayn jiray marka systemkii ingiriiska ayaa laga yaabaa inuu isagu qudhiisu uu fakahaadsi fara badan siiyey sidoo kale dee da- ee iskuulaadkii iyo fursadihii oo iyaguna ayaa waxyaaba keenaya laakiin hadda eh, sida ay ra-iisul wasaaruhu ay mar dhaweydo cobra meeting ama shir ay kasoo baxday deg dega waxa ay sheegtay inay tahay enough is enough halkaas ayay ku joogaysaa intaa inka badanna looma geysan karo marka taa macnaheedu waxa weeyaan systemkii iyo shuruucdii dalkuu lahaa ee diimaha fasaxaya ee xor ka dhigayay in la isugu yimi oo laga yaabo inay wax badani dalkan isaga bedelaan oo dadka muslimiinta ah culays fara badan oo dhinaca ammaanka ah ay soo food saarto ayaa laga yaabaa oo arrintan ay keento marka hadalka uu ra-iisul wasaaraha la eegayo
kaasi wuxuu ahaa maxamed xaaji maxamuud oo bartay culumta siyaasadda oo ku sugan dalka britain wuxuu u warramayey maxamed cabdi xasan sandheere laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan ramadaan kariim